الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والحسن المشهور بالعدالة وصدق راويه إذا أتى له درق, درق, درق أخرى نحوها من الدرق صححته كمتن لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري بسم الله الرحمن الرحيم bal xadiidkii xasanka ayaanu kusoo jirnay kolleyna waxaydna iska yar joojiye imaka abyad in yar baan iska raacinaya oon salaasraacaysin marka xasankii waan soo aragnay tacriifkiisii xasan labadiisii qayboodna uu inoo soo sheegay kolleyna umuuro kala dunaa aynu saxiixa kusoo maray oo bal saxiixa meesha asalka wee lagaba qaadanayo iyo umuuro kaloo la xidhiidha ayaynu soo aragno umuurahaas iyo wax ka siyaadsanba xasanka waan ku arki doonaa haddii alla idhaha insha allahu tacaala ee abyadan saddexdeen imaka aqriyay sheekhu wuxuu inoogu sheegayaa raximahu llahu tacaala bal xadiidka xasankii iyo waxaynu soo aragnay laba inuu kala baxo xasan ligayrihi iyo xasan lidaatihi labada uu noqdo labadii tacriifa uu lahaana waan soo aragnay xaggii ishkaalka kaba imanaya dee kol haddii dariiqani daciif yahay dariiqa labaad ee xadiiska uu ku soo aroorayna daciif yahay daciif seebuu u kabaya oo seebaa xadiis marka asalkiisuba daciifii loo xujaysanayaana wixii jawaabtiisu ahaayo nooca xasanka ama daciifka kaba kabma iyo nooca aan kaba kabmin nooca haddii duruq tacaduday loo helo xasan noqonaya ee la xujaysanayo iyo ka haddii duruq tacaduday loo helo aan xasan noqon ahayn inkastaba duruqdiisu haba badnaatee daciifkiisuun ahaanayana taas shalaytuu inoo soo sheegay marka halkan muxuu inoogu sheegayaa xadiidka saxiixiisa xasankuba xasan lidaati iyo xasan ligayri u kala baxo ee uu labadaa qaybood u leeyahay ayaa saxiixa horeynu soo marayna midi waa saxiix lidaatiya waa kii aynu soo maray saxiix likayrihina waa jiraayo waa kan bal sida uu ku imanayo uu inoo sheegayo oo wuxuu dha markaa imika halkani waa taqsiim saxiixu leeyahay saan xasankiiba shalay ugu soo aragnay wuxuu ihi markaa wal xasanu xadiidka xasanka ah xasankaasoo almashhuuru uu shuhroobay bilcadaalati cadaalo uu ku shuhroobay iyo wasidqi sidqi uu ku shuhroobay raawihi raawigiisii isaga warinayay oo alxasan dee waa mubtada almashhuurna nactun weeye weli khabar nooma dhicin raawihina waa naa'ibu faacilkii ismigan mafcuuli almashhuur oo markaa almashhuur uu shuhroobayo bilcadaalati cadaalo uu ku shuhroobay iyo wasidqi run dee waana shuhro aan gaadhsiisnayn shuhradii saxiixa ruwaadiisu ama raawigiisu uu kuba shuhroobay raawi raawigiisu uu ku shuhroobay haddaba xasanka idaa ataa hadduu yimaado lahu xadiidkaa xasanka ee noocaas ah uu yimaado duruqun asaaniid iyo duruq ay u timaado duruqdaasoo ukhraa kale oon dariiqiisii marka horeba xasanka uu ku noqday aan ahayn oo naxwuhaa dariiqiisii hore ee uu xadiidku xasanka uu ku noqday iyada naxwigeed ah oo dee naxwuhaa oo min aduruqi duruqdii iyadu bal adigu kama mid ah naxwuhaa dee naxwinimad ma keenayso inuu dee si kastaba isugu mid yihiin hadday ka yar hooseysana dhib ma laha oo min aduruqi duruqdii bal taas kaba mida allatii duunahu sida halkan dee sakariye iyo sakhawi labaduba ay dhahaan saxaxatu way saxiix yeelaysaa ama mee saxiixtahu adigu xadiidka caynkaas ee duruq tacaduday aada u heshay een dariiqiisii hore ahayn ee marka horena xasanka ahaa waad saxiix yeeliyo waxaad u xukmin sixadiisa oo saxaxtahu wadalika ka matnin lowlaa ana shuqa waxaaba weeye oo mihaalkiisu yahay xadiidkii ahaa lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kuli salaatin xadiiska xadiidkaasba weeye id cille taabacu way raaceen waa qolooyin kale moxamed bnu camrin ninka moxamed ibnu camr ibnu calqama la yidhaaho ee sanadka xadiidkaa kuba sugan way raaceen qolooyin kaloo ruwaadi calayhi xadiidkan korkiisay ku raaceen oo sheekhiisii uu wax ka warinayay kumay raacin oo kalamay warin abuu salame eh laakiin waa sheekha sheekhiisii oo abi hurayre ah ama abuu hurayre ah ayay dad jamaaco oo kale oo uu cabduraxmaan ibnu hurmus alacraj uu kaba mid yahay ay xadiidkii ka wariyeenoo waa mutaabaco markaa qaasiro ah sheekha sheekhiisa laguba raacay markay taasi dhacday fartaqaa waa kor noqday xadiidkii markaa moxamed ibnu camrin yajri xaal uu ordayo asaxiixa nisculkhaafid bay iskaga nasbisan tahay taniye waa fartaqaa wuxuu u kor noqday ila asaxiixi ama jaariyan ila asaxiixi isagoo xaggii saxiixa u kacaya u soconayo xaggaa u ordaya oo macnaa adigu saxiix buu noqday oo waxaa ka dhigay duruqdan kale iyo mutaabacaadkan kale xadiidkii aan u helay ayaa xadiidkii xasannimadii ka kaxeeyey oo saxiix gaadhsiiyey bal waan ku soo laabmi doonaa laqbadee horta ninkan moxamed ibnu camr ibnu calqama waa nin marka la eego dee cadaala ay u sugnaatay oo sidqina kuba shuhroobay laakiin nin itqaan badan oo xifdi adag le ma ahaynoo xifdigiisu kolkol buu dee akhda ama awhaami ay kaba dhacaysay isagoo taas ay keentay culimmada qaarkood iyagoo xaggaa xifdigiisa aan aada usii adkayn een xooga badan lahayn eegaya inay jaabinkaa kaba daciifiyeen ciddii tawsiiqisana waa la tawsiiqiye waxay ku tawsiiqiyeen cadaaladiisii saa daraaddeed ninkani marka keli ahaantiisa aan eegno rijaashii saxiixa ma aha waa nin cadaala ay u sugnaatay siyaano iyo dhowrsooni kuba shuhroobay laakiin xifdi adag oo xoogle aan ahayno awqaadda qaarkeed markaa xaggaa xifdi ximo looga yimaado saa daraaddeed xadiidkiisi waa xadiid xasana xadiidkiisu markaa xasan weeye marka xadiidkan imakaan hayne lowlaa an ashuqa calaa ummatina xadiidka horta bukhaari iyo muslim baa wariyey waa xadiid markaa saxiix aclaa dee maraatibi sixa gaadhsiisan ee maaha riwaayada moxamed ibnu camrin eh min cabdiraxmaan ibnu hurmus la yidhaaho waa acraj ku shuhuroobay oo sanadkaas isaga abu zinaad can ilacraj can abi hurayra waa axaadiidta ama asaaniidda abi hurayre asaaniidda ugu sixo badan ama asaxal asaaniid haddii la eegayo asaaniidda abi hurayra ayuu kuba jiraa sanadkaasi sanadkaasaa lagu wariyey marka kaa isaga lagama hadlayo xadiidku dariiqaas waaba saxiix bidaatihi laakiin maxaa jirta ninka moxamed ibnu camrin can abi salama can abi hurayra ayaa xadiidkii markaa dariiq kale ayuu leeyaho dariiqaasa dariiqaasi wuxuu ku sugan yahay kitaabka tirmidi oo tirmidi iyo qolooyin kale axmed iyo dariiqaasay ku wariyeen haddaba markaynu aynaan eegin riwaayada acraj iyo qolooyinka kale laba socda ee iyaguna abi hureyre kaba wariyey een riwaayadan tirmidi iyo axmed iyo kuba sugan in moxamed ibnu camr ibnu calqama eegno dee ninkani waa ninkaa heerkiisaas dhexe kuba sugan xadiidkiisu markaa waa xasan marka aynaan haddaba wax kala milicsan weeye waa xasan bidaatihina bal marka haddaba iyadoo xadiidkii aynu tirmidi marka dhex joogno xadiidkii dariiqaasi saxiix aanu noqon karine dariiq xasana uu ahaa ayaa markaan aragno cabdiraxmaan ibnu hurmus iyo amsaashi inay meesha joogaan oo isaga lamay wadaagsan waayo isaga nin kala wadaagsaday xadiidka saxaabi kale u yeelay ibni abi salama kaba wariyay zayd ibnu khaalid riwaayo kale caaisha labaduba way yimaadeen oo abi salama me moxamed ibnu camr mutaabacaadkiisa laakiin tani waa mutaabacatu sheikh sheikho waa abu hureyre dadkii ka wariyey oo cabdiraxmaan alacraj abu hureyre kaba wariyey weliba isaga maaha dhowr nin oo kalena abu hureyre way kaba wariyeen haddaba marka bal xadiidkii moxamed ibnu camri inagoo eegayna aan aragno inuu duruq kale ay uba timi oo bal kaba xoog badan duruqduna haddii dariiqan horeynu hayne xasanka ay la simantahay ama ay ka xoog badan tahay dariiq keliya inagu filan oo sanad labaad oo keliya hadduu xadiidkii u soo arooro oo sanadkiisii hore la siman macna kii hore xasan buu ahaa kana xasan buu noqonayaa xasan lidaati waa kana xasan lidaatiya labadii waa laba xasan markaaba xadiidku saxiix waa noqonaya saxiix liqayrih haddii uu dariiqa kale sida dariiqan aan hayno maanta kaba xoog badan yahay oo sidiisa dariiq saxiix u noqonaya yahay dariiqii hore xasankaana xasannimadii uu ka imanayaayo saxiix liqayrihi ayuu tegaya laakiin haddii duruqdaas xadiidka dariiqa kaleynu u helay uu ka hooseeyo dariiqii hore oo matalan kay aan hayn xasan buu ahaaye dariiq sanadkiisa raawi isaga sayidul xifdiya ama inqidaac ama irsaal ama tadriis ku sugayaba xadiidkii kuba yimid waa dariiq gaar ahaantiisa daciifun noqon lahaa laakiin dacfigii ka yimi weeye xaggan ama ikhtilaad yar ama irsaal iyo inqidaac yar ama kaba yimi tadliis iyo waxyaalo sidaasa kaba yimeen ka iman kadib iyo shuduud iyo fisqi iyo inkaar xadiidkii munkarnimo aan kaba iman weeyo dacfiga caynkaasi waa dacfigeenu shalay soo marnee kabmayey markaa kaa dariiq keliya ma kabi karo ee waa in duruq tacadudee la helaa oo macnaa markay iyagu isadkeeyaan ee iyagiiba xasan likayrihi duruqdaasi ay soo gaadho oo xasan likayrihi ay noqoto xadiid kale oo dariiqiisu xasan yana uu jiro oo meesha ay isu keen yimaadaan xasan likayrihi iyo xasan lidaatihim markaasna saxiix way gaadhayaan saxiix likayrihim ama markay dariiqu uu dariiqii hore la simaya ama uu ka xoog badanya isaga kan aan hayno isaga hal keliya kuma filan ee laftigan min aduruq marka wuxuu u oolayaa duruqdii tacadudey waxay u oolayaan waa marka aan duruqdaasi ka hooseyso dariiqiisii hore uu kuba yimi haddii uusan imaka cabdiraxmaan ibni hurmus oo kale iyo amtaashi dariiq keliya ayaa xadiidkii qaadaya oo ka kicinaya darajadiisii hore gaadhsiinaya saxiix likayri bal markaa muxuu inoo noqonayaa xadiidkani saddex xaalo ama saddex misaal buu inoo noqon markaan meel ka eegna saxiix lidaatihi weeye waa markaan bukhaari iyo muslim joogno markaan tirmidi un aan dhex joogno iyo axmed iyo aynaan eegin ee riwaayada maxamed aan hayno aynaan eegina riwaayaadkan kale mutaabacaadka aynaan eegina iyagun aan eegnana waa xasan lidaati waayo raawigiisani xifdigiisu ma gaadhsiisna heer xadiidkiisa loo saxiix yeelo qolooyinka xadiidkiisa saxiix yeelaana waa qolooyinkan aan saxiixayo xasanka kala soocinin baa xadiidkiisa saxiix yeela laakiin markan inagoo hadda tirmidi iyo joognaa aan bilicsanana xadiidku dariiqan kali kuba yimaan la eegnana saxiix likayrihi buu noqonaya marka xasan lidaati jaamic sibuu u noqon saxiix likayrihina sibuu u noqon dee saxiix lidaatihina markaa bukhaari iyo muslim dariiqa carash iyo dariiqanima noqonayay noqonoon saddexdaa misaal ayaan ka wada helaynaa walibana xaroonay de misaalka inay halkan culimadu laba yimaadaan ama ibnu salaax uu la yimaado waa dee misaalkii ibnu salaaxe xadiidu marka hore dariiqiisu xasan ahaa duruqda kale ku yimina ay xasan tahay oo sidaan saxiix kuma gaadha waayo dariiqan aan haynaa waa dariiq aada u xoog badan ee dariiqa labaad ee xadiidkan xoogeeyey ee kabay ee bal taasna misaalka way ku habboonayde laakiin waa misaaladii mid kamida uun dariiqu markuu ka xoog badan yahay sida kan aan hayno ama uu la sinaado waxaan idhi mid keliya ku filan hadduu ka hooseeyo oo dacfigii kamaye suulayay uu yahay oo uu suulay duruub tacaduday markaa dariiq wax ka badan baan markaa u baahanay si uu horta ka hore xasan likayri usoo gaadho ka dambana uu inusalade labadooda markay isu tagaanna saxiix lidaati saxiix likayri uu noqdo bal intaa weeye inta abyaadan inoogu sugan oo wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala walxasanu xadiidka xasanka ah xasankaasoo almashhuuru uu shuhroobay bilcadaalati eeg marka aqriyaysaan haddee lagu inshaadayo iyada ta asal ahaan lamaba aqriyayo halkan ina kaleba waa ha caadi ah idaa ataa lahu shadriga qeybtiisa dambe ama shadriga dambe ee shadrigan hore halku kuba dhammaaday maxay tahay waalxasanu almacruufu bilcadaala ayuunbaa la odhanaya bilcadaalati ta'da dee asalka ay meesha lama aqriyayo haddaba almashhuuru uu shuhroobay bilcadaalati raawihi raawigiis waa naayib faacilkii ismigan mafcuul oo macnuhu waa almashhuuru ruwaatuhu maxay ku shuhroobeen bilcadaalati cadaalo iyo wa sidqa run oo eeg dabdi muu hadal qaadin ee waa cadaaladii iyo sidqigiibay ku shuhroobeen laakiin xaggii dabdigii ayaa dee heerkii raggii saxiixa aan gaadhsiisnayn haddaba xadiidkaas eeg mubtadii shardigan ilaa taa inooga bilaabmaya ilaa jawaabtiisa intaas baa khabarkii inoo noqonaya mubtadaha khabarkiisii haddaba xasanka cadaalo iyo sidqi ku shuhroobay idaa ataa hadduu yimaado oo lahu isaga uu yimaado oo loo helo duruqun duruq duruqdaasoo ukhraa kale oo naxwuhaa dariiqiisii hore uu kuba yimi xasanka uu ku ahaa naxwigeed ah oo min aduruq alatii duunahu waa markaas ama marka kale uma baahnintaas dariiq kaliyaan u baahana duruqdii ahbaa adigu kaba hooseysay hadday dee markaa uu isagu yahay mid ka hooseeya ama dariiq kaliyaba taas saxaxtahu adigu bal ruuxa eegaya ee naadirka ah ee xadiidkaa isku taagaya daanacanayow waad saxiix yeeliyo macnaa waxaad u xukmin xadiidkaas markii hore xasanka ahaa inuu saxiix yahay laakiin sixadani kamay iman isaga dhexdiisa kamay soo bixin dibid bay kaga timi markaa saxiix ligayrihi baa lagu magacaabaya wadalika ka matni lawlaa an ashuqa waaba xadiidkii ahaa lawlaa an ashuqa calaa ummatii laakiin maam markaa aada saxiixayn joogtan ma aha waa markaa tirmidi iyo qorooyinkii lamidka ah ee dariiqa moxamed ibnu camrin xadiidka ku wariyey aada bal markaa waxa weeye aada joogto weeyeen sababtuna haddaba xadiidkaas eeg saxiix maxaad ugu saxiix yeeli id cilee taabacuu way raaceen oo waa ruwaa tacaduday oo uu ugu mudan yahay cabduraxmaan ibnu hurmus alacraj taasi way raaceenoo maxamed bna camrin marka kollay abeydka la aqraya kasre keliya weeye id taabacuu muxamed bna camri calayhi fartaqa saxiixa yajri laakiin imanka dee caadigiisii waxayna qaydayaa ma jiraan ho wasan iyo waxaynama qaydayaan id taabacuu way raaceen moxamed bna camrin moxamed ibnu camr ibnu calqama ayay ku raaceen caleyh isaga xadiidkan dee riwaayadiisa oo moxamed ibnu camrin isagu wuxuu ka wariyey abi salamata bni cabdiraxmaan ibni cawf abi salamahase abi hureyre kaba wariyey haddaba majmuuco kaloo ruwaadii ah ayaa waxay kaba wariyeen xadiidka abu hureyra ama iyada oo waa mutaabaco sheekha sheekhiisa mutaabacada sheekiisi abu salama nin la wadaagsaday isagoo saxaabi kale xadiidkii ka dhigay oo zayd ibnu khaalid buu kaba dhigay bal riwaayo kalena caaisha ayaa meesha timi laakiin mutaabacadan imanka halkani abu hureyre lagagaba raacay waa sheekha sheekiisii oo abu hureyre dad ka wariyo abu salama markaa la siman weye dhab ahaan ninka lagu raacayna mutaabacada taamada alina waa abu salama oo sheekha sheekiisii isaga mutaabacadiisu waa qaasira siay noo dambaysa hadii ala idhahdo id taabacuu moxamed ibni camrin calayhi markaa maxaa dhacay fartaqaa waa kor noqday waa xadiidkii markaas moxamed ibni camrin warinayay ee tirmidiba kuba sugnaa asaxiixa ila asaxiixi saxiixa xaggiisiibuu u kor noqday yajri isagoo socona ordayo bacnaa yajri xaala kownihi yajri ila asaxiixi xaggii saxiixa uu ordayo waa nasculkhaafiduuna bacnaa saxiixibuu u kor noqday taasba weeye bal wixii intaa ka dambeeya kolley waxyaalo badan oo muhim ah ayuu inoo keeni doonaayo xadiidkan xasanka ahun kuba tacaluqsan lakiin casharku intaas inoogu joogaya raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin sayidina wamawlaana muxamed nabiy lmiy wcala aalihi wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال ومن مظلمة للحسن جمع أبي داود أي في السنن فإنه قال ذكرت فيه ما صح أو قارب أو يحكيه وما به وهن شديد قلته وحيث الله فصالح خرجته فما به ولم يصحح وسكت عليه عنده له الحسن ثبت وابن الرشيد قال وهو متجه قد يبلغ الصحة عند مخرجه وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما حيث يقول جملة الصحيح لا توجد عند مالك والنبلاء فاحتاج أن يزيد في الإسناد إلى يزيد بن أبي زياد ونحوه وإن يكن ذو السبق قد فاته أدرك باسم الصدق هلا قضى على كتاب مسلم بما قضى عليه بالتحكم والبغوي إذ قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحا أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غير الحسن waxaa inoo socday oo aan ku soo jo adiguu inoogu dambeeyey cashar xadiidkii xasanka ahaa kolley tacriifkiisii guud waynu soo aragnay iyo wixii bal tacriifyadii kala dunaayeenta lagu tacriifiyey ictiraadaadku ay kuba yimaadeen bal waxaa kaloon soo aragnay ibnu salaax markuu tacaariiftooda isuba geeyey iyo eegayna siyaalihii ay u isticmaaleen labada qaybood ee wuu qaybiyey oo xasan lidaatihi iyo xasan ligayrihi bal markaa xasanka ligayrihina waynu sooba aragnay marka uu xadiidkaas ee daciif buu ahaayo dacfigaasi intuu kabma uu xasan ligayrihi noqonayo iyo dacfiga aan kabmahayn inkastaba duruqdiisu ha tacadudeen waxaa kaloo halkii xasanka inoo markaa inoo soo raaciyey xadiidkii saxiix ligayrihi la odhanayo asalkiisu xasan yahay ee duruqdii soo tacaduday daraaddeed saxiix xasannimadii intuu sare uga kacay bal gaadhay xadiidkii markaa martabadii saxiixo laakiin saxiix ligayrihi an welina markaa bal xasankii iyo waxyaalaha kuba tacalluqsan ayaa inoo socda wuxuu yihi markaa sheekhu qaala wuxuu yidhi dee istilaaxiisana horeynu usoo aragnayoo kol hadduu ficilsan oo kale aan dee marka hore damiirkiisa ama faacilkiisa uu yahay kan mastuurkaa damiir uu yahay ciddii ba markaa damiirkaasna uu shaksi keliya uga sugnaaday uu markaa sheego aanu ciddii bal markaa ay u laabmaysay hadalka ama damiirkan iyo marka horeba aanu xusnayn ibnu salaax unbaa ugu jeedaa cid kale maaha marka wuxuu ihi qaala wuxuu ihi ibnu salaax oo kitaabkiisan uu sheekhu nadminayay uu ku yidhi wa min madinatin lilxasani ay wa min madinatin madino ama meelaha dee la filayo si badan in looga helo ama meelaha dee asalkiisa ee lagaba helayo waxaa ka mida lilxasani xadiidka xasanka ah jamcu abi daauuda abi daauud jamcintiisii macnaa ururintiisii oo axaadiisa ururiye uu ku ururiyey ay fi sunani kitaab ay fi kitaabi sunan kitaabkan dee sunan abi daauud laba idhaahee mashhuurkaa ayaa wuxuu kaba mid yahay meelaha xadiidka xasankaa lagaba helayo asalka u ah oo lafdiga madina waxa weeye oo dee almakan aladi yudanu wujuudu shayi fiihi way waa meesha adigu shay asal ama macdin iyo mawdicuba la filayo in lagaba helaa madino laba idhaa haddaba xadiidka xasankaa meelaha madinaadkiisa isaga haddii aynu saxiixii soo maray in saxiixay dee ay yihiin axaadiisoodu saxiix saxiixa intaa ka baxsanna meelihii laga helayay uu inoo soo sheegay xadiidkii xasankaa markuu tacriifkiisiiyo inoo soo dhameeyey ayuu meelaha bal xadiidka xasankaa loogu hagaagi ee mawdic iyo makaanba u ah ayuu inoo sheegayaa wuxuu usoo horreysiiyey waa abi daa-uud oo abi daa-uud baa ka mida xadiidka xasanka ah mawaadintiisa iyo mawaadicda isaga lagaba helayo marka fa inahu abu daa-uud qaala wuxuu yidhi tan isaga dee abi daa-uud baa hadalkiisa inoo socdo qaaladan ibnu salaax ma aha abi daa-uud wuxuu yidhi osta dee wuxuutana ay tacliil u tahay xadiidka xasanka ah meelaha iyo mawaadicdiisa uugaba mid yahay abi daa-uud kitaabkiisu fa inahu qaala wuxuu yidhi dakartu waxaan sheegay fiihi waa kitaabkaygan markaa sunanta aan ku sheegay maa saxa wixii saxiix noqday axaadiis ahayoo xadiidkii saxiixaa baan sheegay aw qaaraba amase wixii ay qaarabahu kaa saxiixa noqday wixii ku dhowaa ee saxiixaa kuba dhowaa ee shabahayay baan adigu ama ku dhowaa baan sheegay aw yaxkiihi amase shabahayay xadiidkaa saxiixa ah ayaan sheegay buu yidhi wamaa xadiidkii bihi ay fiihi isaga dhexdiisa uu ku sugan yahay wahnun dacfi shadiidun daran ee kitaabkan aan ku sheegay aan ku soo arooriyeyna qultuhu waan odhanayaa oo waan caddaynayaa ee kama aamusayo dee dacfigii ama munkarnimadiisa ayaan sheegi xaysu meeloo laa ay laa adkuru fiihi shay-an xadiidkii intaan soo arooriyo aanan waxba sheegin een kaba aamuso fa saalixun kaasi ay fa huwa xadiidkaasi saalixun mid saalixa oo suuban weeyo saalix waxaabuu u yahay ixtijaaj oo waana dee markan la leeyahay abi daawuud wuxuu ka aamusay waa xadiis agtiisa xasan buu yahay waa haddii dee taa laguma fasiro laftu wuu ixtimaali karaa fa saalixun oo dee wuxuu usuubadaaba ictidaad iyo istishaad in loo soo qaatiyo mutaabacana waaba ixtimaali karaa saalixaasoo kharajtuhu aan soo saaray bal imika horta intaynaan gaadhin wixii uu tan ka ratibay ibnu salaax oo kollay maqsuudka dee hadalkanba ama abyaada iyo inuu abi daa-uud madino u yahay xadiidka xasankaa wixii bal markaa maqsuudkiisiiba uusa marka halkan looguba sheegay aan wuxuu halkan sheekhu inoogu soo naqliyey hadal abi daa-uud ay aimadu inooga soo naqliyaan hadalkan abi daa-uudna kolley beydka hore inta uu kuba sheegay walow dee nadmigu uu yar cibaaraad keenay meel wow ahayd inuu aw uba bedelo naadimku uu bedelo wuxuu dee kollay soo naqliyey khadiib albaqdaad iyo keyrkiibaa adigu asaaniidooday kaga soo naqliyeen in abubakar ibnu daasa la yidhaaho ruwaadii kitaabka markaa abi daa-uudba kaba mid ah iyo talaamiidiisii qaybna oo hadalka beydka dambe uu kuba sheegayna wuxuu uu ku yidhi abi daa-uud oo uu ku sugan yahay hadalkaasi risaalo shahiirayd oo uu lahaa oo uu reer maka uuba diray oo kitaabkiisa uu kaga hadlayay may dheerayn waa risaalo kooban bay ahayd kollayna dee waxa weeye kutubtan ay bal markaa abi daa-uud barhkood shuraaxdiisana markay muqadimaadkuisay risaaladaa kuba soo madbaceeyaan gaar ahaanna imika waa loo madbaceeyo nin lutfi sabaaq la yidhaahana isagoo taxqiijiyey waa madbaceeyamada dabca iyo wax kaba badan kollay waxa weya cabdilfatax abuqudana isna waa taxqiijiyey iyadna waa la madbaceeyeyoo hortoodna waa la madbaceeyo waa adigu bal risaalo madbuuca oo muntashiro mashhuuro taas buu ku yidhi marka hadalka hore ah dakartu fiihi maa saxa aw qaaraba aw yaxkii iyada taasi walow dee kutubulmustalax guud ahaan iyagoo idlaaqay ay abi daa-uud u tiiriyaan iyada intaasi kuma sugnaa risaalada kuma sugnaa kollay cibaarada khadiib albaqdaadi iyo taariikhdiisa uu kaba soo naqliya dariiqa abubakar ibnu daasa ay kuba soo naqliyeenna wuxua dakartu fiihi saxiixa wamaa yushbihuhu wa yuqaaribuhu cibaaradiisu taas bay ahayd oo waxaan kitaabkaygan ku sheegay xadiidkii saxiixa ahaa waxa iyo wixii saxiixa shabahayay oo waa halkan dee xasankiibuu bal markaa noqon ee kuba dhowaa amaa cibaaradan kale iyada kollay kitaabkii baaciskiina waan kuba soo aragnay hadal uu lahaa ibnu kasiirna iyada waynu sooba aragnay bal isagu gaar ahaantiisa wuxuu gooni ahaan usoo naqliyo halkan saalixun ay usoo naqliyeen oo xadiiska wixii wahni shadiidi ku sugan yahay waan caddaynaya markaa laakiin wixii dee bal aanan kaba aamusa eenan sheegin halkan fa saalixun bay sooba naqliyaan isagoo raaciyo kolley wa bacduha asaxu min bacdi waana kala derajo sarreeyaanoo way kala sixo badan yihiin ibnu kasiir baa nusko ka soo naqliyey inuu saalixun bedelkeeda xasanun ee laakiin isagu wasiqatu tamriid buu soo kusoo naqliyay saynu soo marnay nusqadna kolley nusqo dee bal markaa ma aha dee taa iyaduba ay tamriidiyeen weeyo imaka wixii dee mashhuurka ahaa maaha haddii taa la idhaah khilaafkan dheeree aimada dhexdooda lafdigan saalix ay kuba fasireen iyo muxuu uga jeedaayo meesha uu ka bixi lahayo dee isagii baaba caddeeyo xasan kan imika uu ibnu salaax oo hadalkiisa kuba xambaarayo unbaaba lagu fasiri lahayo laakiin nusqadu waanay sugnayn taas ibnu kasiirna waynu soo aragnay inuu siqat tamruud kuba soo naqliyo bal taasna risaaladay ku sugan tahay bal markaa maxay imika haddaba taas weeye horta hadalkani hadalkiisii bal markaa wuxuu taa hore sheegay kitaabkiisan inuu ku sheegay xadiidkii saxiixa ahaa iyo wixii ku dhowaa saxiix ee shabbahayay taasi iyadu waa midoo dee balkii waxay kuga fasirayaan ka ku dhow saxiixii waaba xasankii hada kan da inta da risaaladuna wuxuu ku sheegay haddii xadiidka dacfi adagi ku sugan yahay inuu caddayn dacfiga adag waxaa mafhuumkiisu iyo haddii dacfigu aanu adkayn inaanu caddaynahayn oo xadiidkii dee dacfi iska dhow uu kuba sugnaa se asaaniidda badan ee kitaabkiisa ku sugan ee inqidaacu uu kuba sugan yahay ama asaaniid badan oo kitaabkiisa kuba sugan oo ibham kuba sugan yahay xataa xadiidka saddexaad uu kaba mid yahay oo dee uu mubham shaksi mubhami uu kuba sugan yahay xadiidkiisa saddexaadba ama cancanadii mudalisiinta oo kale iyo waxyaalahaasi way badan yihin kitaabka way ku badan yihin haddaba kuwaas oo kale dee hadal uu raacinaya dacfigii baaba dhow oo bal markaas ma jirto haddaanu meelo raacin ee wixii dacfi aday ku sugan yahay wuxuu caddaynayaa inuu daciif yahay taasba wey laakiin caddayntaasa ah halkuu ku caddaynaya waana dee ishkaaliyaadka iyadna meelaha jira ma xadiid kasta oo dacfiga adagi uu ku soo noqday ama dacfiga adagi ku sugan yahay markuu sheegayuu caddayn mise sanadkaa dee bal ninkaa daciifka ee dacfigiisu badan yahay uu kuba sugnaa hadduu mar caddeeyo mararka kale uu soo celiyo dee ina caddayn baa u horreysaye waa ka aamusayaa hooyada taasoo markaa macnuhu uu noqdo hadduu sanadka dee ama shaksiga mar uu dacfigiisa adag ama xadiidkiisa daciifnimadiisa caddeeyo mararka kale wax ka wariyo inuu iska daynayo ina waa u horeeyo kolle waa caddeeyo kamu aamusine bal taasna dee waa meeshii waa wax meesha iman arrin kalena jirto oo ah xagga bayaankiisan tirmidi mae abu daauud waxaan leeyahay ruwaad kala duwan baa kitaabkiisan soo wariyey dee barhkood aada mashhuur ha u ahaadeen riwaayadan lu-lu-ya inta badan nuskadan dee kuwan imaka aynu aragnay riwaayadiisa ay tahay ina daasahan sheegaya riwaayaadkiisa iyo qolooyin kale ayaa kitaabkiisa inoo soo naqliyay sida bukhaariba ruwaad badan ay kitaabkiisan bal farabri iyo qolooyinkii kale la wadaagsaday ay uga soo naqliyeen oo walow dee taas imaka shuraaxda iyo mutunta qaarkood aada loo dabdiyey iyo ay riwaayada markay dhigtaan ninka kale riwaayadiisiina ay dee bal sheegaanba taasoo iyagaba sidaa bukhaariba ruwaadda uu leeyahay kala duwan waxaana jirta ruwaadda kala duwan uu leeyahay inay barhkood kalaam ku sugan aanay ku sugnayn kuwa kale kalaamkaasoo waxa dee bal marka haddana waxaa imanaysa oo meesha taale halkii uu ku cadaynayay inay dhacday soo gashay ikhtilaafu ruwaati canhu wey ruwaaddii isaga kaba warinaysa iskhilaafkood barhkood baa riwaayaadkoodii ama nusqooyinkoodii kalaamoo kuba sugnaa aan kuwa kalena kuba sugnayn arrin kalena way jirtaa inay baaciskii kuba soo aragno abi cubayd alaajuri nin la yidhaaho oo su-aalo cilmigan ah weydiiyey iyada rijaal iyo axaadiisba ku tacalluqsan abi daa-uud su-aalihiisna maanta waa madbuuce axaadiis iyo asaaniid uu halkaa kaga hadlay oo uu kuba daciifiyey ayaa kitaabkiisan uu kusoo saaray oon kuba sugnayn oon kalaam kaasi aanu laba socon marka taasna ishkaalka ka imanaya waxa ay tahay dee kalaamkiisii oo ruwaadda qaarkood intay soo naqliyeen kuwo kale aanay soo naqlin oo xadiidkii markaa riwaayada aad aragtay uu ka aamusay laakiin meel kale uu ku caddeeyey uu jiro iyadoo su-aalaadka la weydiiyey khaarija kitaabi ee gaar ahaantaba ah kalaamu ku sugan yahay aan kitaabkii kuba sugnayn dee taasi markaa waxay keeni horta bal in la tatabuco intaan la odhan abi daawuud baa kaba aamusay in la tatabuco kalaamkiisii guud la tatabuco bal markaa haddii dee la wada ogaado inuu ka wada aamusay ayaaba dee sukuudkiisani imane haddii nusadan dee mashhuurkaa intaan hadal kuba sugnayn meelo kale oo uu kaba hadlay uu jiro iyadoo nuskadii aan kalaamkii kuba sugnayn ayaa hadalkiisu jira markaa lama odhanayo taasoo kale waa kaba aamusay lamama odhanayo waxaa kaloo culimmadu kolley ay milicsadeen rag aada u daciif oo kitaabkiisa ku sugan oo dacfigoodan layska wada garanayo daraaddeed ee mashhuurkaa daraaddeed uu kaba aamuso dee bayaanba aan u baahnayn inaga bayaan haynoogu baahato dadkii ma kala naqaano laakiin iyagoo kale dee raggani rag la yaqaanay ahaayeenoo sheegidiisan lagu garanayo oo aan bayaanba u baahnaynoo bal taasna kolkol dee way ku cileeyeen axaadiida daciifa abi daawuud kaba aamusay inay dhahaan dee muuqashada ay aada u muuqato dacfigiisani buu ugaba aamusay oo iyadna waa wax kaloo soo kordhaya bal markaa umuurahaasi maxay keenayaan amiska abi daud ee dee kitaabkiisan dee imaka ama riwaayada mashhuurka aan kuba arkayna keligeed xukum lagama ratibayo waa ka aamusay horta la odhan maayo in aamuskiisuna dee waxa weeyaan asbaabo kolle kala duwan waa yeelanayaa iyadoo ikhtilaafu ruwaatay buu yeelan karaa iyadoo uu bal taas horta waxaa kaluu yeelan karaa dacfiga oo aada isagaba muuqdo oo ugaba aamusay wuxuu yeelan karaa iyadoo bayaan hore intuu uhoreeyey mar uu ninkan sanad kale kagaba hadlay uu markaasaa daraaddeed inay bayaan baa uhoreeyey uu kaba aamusay umuurahaasaa iman karo bal markaas de ma noqonayso uun in abi daauud baa ka aamusay uun taas xadiiskii la yidhaha agtiisa xasan buu ku yahay iyadoo in badan culimada ay taasi kaba dhacdo tolley ama la yidhaaho sanadkiisii waa xadiidkan abi daauud waa saalix oo kale se in badan saaxibataajku kaba cabiro axaadiisa abi daauud oo kale in badan bu isnaaduhu saalix kolley mana aha inuu isnaadkii isagu salaxnimadan iyo saalixnimadan uxukumayo kalaam baan laba socon kitaabkii oo dee tunbu isnaaduhu saalix kolley cibaarada kaba cabire bal umuurahaas oo dhami waa umuuro kolley aan maxalkeedii lahayn xaafid ibnu xajarre raximah llahu tacaala kitaabkiisa nukat ee diraaso dheer ama baxsi aada u qayima ayuu kuba leeyahay oo uu axaadiisiisan ku kala qaaday iyo qaybaheeda iyo umuurahaas oo kale oo kolley bal markaa khulaasadiisna ay ahayd uun ay noqonayso uun dee bal aamuskaas keliya uhunimo aha wax keenaya taqriid abi daauud iyo in la yidhaho waa xasane arrinta waxay noqonaysaa in axaadiisii la tatabuco dee kalaamkiisa iyadoo kaba horeysa tatabuceed bal inuu ka aamusay in kale horta bal in la sugo waayo maaha un meeshan keliya inay meesha kalaamkiisa uu kuba yimin wixii ay keenaysayna laguba marxukumo in badanna axaadiisa inqidaac uu kuba suganyay ama tadliiskaas amase uu kuba suganyay ibhaamkuna kuwaa kolley kalaamkiisaasi kuma badno waayo isaga agtiisa san u tegi doono haddii baabka wax kale aanu kuba sugnayn xadiidka daciifka uu soo saaraya bal markaa kolley masalada yar guud inahaas baa waxa weeye dee inihii aan imaka yar sheegi karayaba ah waayo kitaabka siduu inoogaba socde in bal hadalkii ibnu salax kaba ratibayna way nooba dambeeya walow aan kasii hordhacay wuxuu yihi markaa naadimku qaala wuxuu yihi ibnu salax wa min madinatin madino iyo meel iyo mawdic lilxasani xasanka u sugnaaday waxaa kaba mid ah jamcu abi daauuda abi daauud ururintiisii uu axaadiistii uu ururiyey ay fii sunan ay fii kitaabihi sunani kitaabkiisa sunanta uu kuba ururiyey waxaana uu dee taa u yahay fainahu abu daauud qaala wuxuu yidhi laakiin intan waxaan leeyahay risaalo beytka hore kuma sugna risaalo dakartu waan sheegay fiihi kitaabkaygan dhexdiisa waxaan ku sheegay ma axaadiistii saxa sugnaatee saxiix noqotay aw qaaraba amase qaarabahu saxiixa kuba dhowaaday aw yaxkiiha ma shabahayay awdu markaa halkan macnaawo weeye se laftigiisa dakartu fiihi saxiixa wma yuqaaribuhu wamaa yushbihuhu wa yuqaaribuhu saxiixii iyo wixii shabahayay iyo wixii ku dhawaabaan sheegay saasay cibaaradiisa ay noo soo naqliyaan wamaa xadiidkii bihi ay fiihi isaga dhexdiisa wahnun dacfi uu ku sugan yahay shadiidun daran oo aada u daciifa qultuhu waan odhanaya macnaa bayantuhu waan caddayn oo waxaan oo dacfigiisii baan sheegi laakiin caddayntaasi waa taan idhi dee in humuuro ay sooba gelayaan inay waxa weeyaan uu riwaayaadka iskhilaafkood baa kol barhkood kalam ku sugan yaha aan ka kuwa kale kuba sugnayn khaarija kitaabihii ayaabu asiladii la weydiiyo waxyaala hadalla jira oo dee maaha un in xadiid kastoo uu dacfigaasi ku sugan yahay hadalkan aan kaba helayno nuskadan ama dee kitaabkan imaka aan hayna abi daawuud wamaa bihi wahnun shadiidun qultuhu waan odhanaya waxaysu meeloo laa ay laa adkuru fiihi shay-an oo macnaa dee waa wahni aan adkayn ama dacfi aan shadiid ahayn kuwa uu ku sugayo ka aamusayo oon u caddaynayn inay jiraan hadalkiisa mafhuumkiisa ay ku sugan tahay marka wuxu uhi waxaysu meeloo laa ay laa wahna fiihi shadiidun wahni adagi aanu kuba sugnayn oo walaa adkuru fiihi shay-an marka ama waxaytu laa adkuru fiihi shay-an marka aanan wax hadala raacin xadiidkii ee intan soo dhigto aan saa kuba dhaafo kaasi fa saalixun saalix wey iyadoo xadiidkaasi saxiix noqon karo waayo axaadiisa uu ka aamusaya dee kuwaa saxiixayn ba shardigood gaadhsiisan baa jira kuwa shardigaas saxiixayn yaanay noqonin be shuruudii dadka kale saxiix ku noqonayaa jira kuwa xasan ah oo xasankii balbal markaa lidaatii iyo ligayrihiba way jiraan intuba way badan yihin oo dee kitaabkiisa daciif bal markaa jaabirlana waa jira intuna qaybaha oo dham isaga agtiisa waa wax la xujaysto daciif bal waxa weeyaan aan jaabir lahayna waa la helayaa oo waa kan wahmiga adagi uu kuba sugan yahay bal haddaba ku saalixa weeye saalixaasoo kharajtuhu aan soo saaray bal markaa oo saalix wuxuu yayba bal haddaan qaadano qayb ixtijaaj ayuu usoo badaa oo haddii ixtijaaj usoo badan dee xadiidkii xasan ama saxiix labadii waa noqon karaa kaasoon soo saaray haddii saalix liistishaad la yidhaaho iyo lilmusaabaca kollay ictiraadaadka iyo kalaamyadan meesha yimi way ka wada bixi lahaayeenbo dee xataa kii daciifkaabaa soo gelayo lama yidhaaheen markaa xadiidka uu ka aamusay baa xasana markaa taasi way ka baxaysaa meesha haddii saalix liistishaad lama yidhaaheen marka wuxuu yihi waa tan halkan kollay bayt alqasiid ba ama maqsuudkii hadalkiisan uu usoo naqliye famaa bihi walam yusaxax wasakat calayhi cindahu lahu lxusnu sabat buuri famaa xadiidkii wajadna aan helo iskaba qadaro bihi ay fiihi abi daawuud aan ka helo walam yusaxax walxaal lam yusaxax aan la saxiix yeelin oo cid a'imada kamida ama bukhaari iyo muslim ha noqota ama kayrkood ah oo saxiix yeeshayna aanay jirin oo tasxiixiisana aan weyno oo waa kitaabkiisuu ku sugan yahy cinimay saxiix yeelin wasakata uu aamusana abu daa-uud calayhi saa korkiio markaa uu sheegay hadal aanu raacin daciifnimo iyo caddayn uu dacfigiisa caddeeyo haddaba kaa xadiidka caynkaasa cindahu lahu lxusnu sabat ay cindahu cinda abi daawuuda abi daawuud agtii sabata waxaa sugnaanaya lahu xadiidka alxusnu ama lahu xadiidka alxusnu xasannimaa sabata u sugnaanaysa oo abi daawuud agtiisa xasan buu kuba yahay iyadooy suurtagalta inuu kaba sarreeyo aanu dee kayrkii agtiisa inaanu xasan ku noqon ay suurtagashay hadalkii ibnu salaax siduu ahaa ay suurtagal tahay abi daawuud agtiisa xasan buu kuba yahay oo waa xasan baan kaba dhigaynaa oo haddii wuxuu leeyahay xadiidkii aan ka helo abi daa-uud kitaabkiisa oo cidi aanay saxiix yeelin haddii la saxiix yeelo meeshii hadalkamaba taagno waa saxiix buu noqday abi daa-uudna uu ka aamuso hadduu abi daa-uud daciifiyo iyadana waaba daciif oo dee markaa taasna uu ka baxaya ee abi daa-uudna uu kaba aamuso cidna aanay saxiix yeelin waxaan ku qadaraynaa maan kaba dhigaynaa xadiidka waa hadalkii ibnu salaaxe inuu abi daa-uud agtiisa xasan ku yahay iyadoy suurtagal tahay keyrkii inaanu agtiisa xadiidku xasan kuba noqon laakiin isaga agtiisa xasan buu kuba yahay taas buu yihi kolleyna hadalkani waa hadalkan aan kutubta takhriijka iyo kuwa kale iyo adigu markaan arkayna in badan kutubta aan ku aragno ah xadiis intay dhigtaan dee sakata calayhi ama canhu abu daa-uud ama ay dhahaan kolkolna ay raaciyaan abi daa-uud iyo mundiri ay raaciyaan oo kale oo dee mundiri waa kitaabkiisan mukhtasarkaa oo axaadiista aanu abi daa-uud kaba aamusay uu dacfigeeda caddeeyo bal marka hadduu isagii kaba aamusayna bal markaa ay noqonayso uun bal dee muwaafaqo oo kale ama isagoon wax ilaa aan kuba ogeyn walow dee tahdiib ibnu qayimna jiro tahdiibku waa ibnu mundiri kitaabkiisa ayuu sii tahdiibiyey labadoodna waa kun wada madbuuca bal markaa taas baaba aada isagaba badan in badanna hadalka nawowiya keyrkiiba kusoo noqnoqota oo wixii bal aan kitaabkii ka helo ee aan cid kale saxiix yeelin isagiina ka aamusay bal waxaan odhanaynaa xadiidkaasi agtiisa xasan buu ku yahay walow dee aamuska aan soo sheegnay waxa ku imanaya hadduu halkan ka aamusay horta meelo kale oo uu kaga hadlay ma jiraan taas haddii uu kitaabka riwaayaadkiisa uu leeyahay sunantu ay leedahay oo dhan aamuskaasi jiro su-aalihii kale la weydiiyey asaaniid iyo axaadiis ma lahaa sida kuwa abi cubayd ilajuri oo kale miyuu wax kala sheegay iyo wax kale umuurahaasi ay imanayaan oo dee iyo taasi juhdi iyo ijtihaad dheer ay u baahnaanayso haddana bal taas buu yidhi ictiraadaad baa umuuraha kuba yimi ictiraadaadkii maxaa ka mida kan oo wuxuu yihi ibnu rushaydin ina rushayd imaamka la yidhaha qaala wuxuu yidhi ibnu rushaydna kolley waa imaam aada u mashhuura aada u macruufa maxamed ibnu cumar baa la yidhaahaa rushaydkana nasabkiisa dhexdiisa ayuu kuba sugan yahay waa nin xufaadii iyo culimadii iyo fuqahadii waqtigiisii ahaa magaaladan sabta la yidhaaho ee ilaa waqtigeedan qoladan spain ay haysata laakiin dee ku jirta xuduudan ama wadankan morocco in qaybo kaba lamida ah labada magaalo ay halkaa kaba haystaan hisbaaniyiintu waa mid kamid oo sabta taas buu uba dhashay caalimkeedana ahaa kollayna dee kitaab asanan alabyan la yidhaah oo madbuuca waa leeyahay oo masaladan mucancanka iyo bukhaari iyo muslim bal labadooda qowl isu eegitaankeeda uu kagaba hadlo kollay kitaab weyn aan ahayn oo bal markaa muxaakamadii fi lmuxaakama bayna shaykhayn fi lxadiisi markaa mucancan waxaa kaloo dee kutubta asaaniidees khaasatan isnaad bukhaari iyo ama asaaniidiisiya waa leeyahay waxaa kaloo uu kitaab uu ku leeyahayba rixlo adigu aada u nafci badan oo kutubtan kale rixalaadka aan laba mid ahayne inta badan masaaraadka iyo amaakinta iyo waxyaalahaasun ay u cinaayoonayeen ka hadalkeeda sida ibnu baduuda iyo ibnu jubayriyo isagu markaa rixladiisa walow qasadkiisii hore maka iyo madiina ama xaj uu ahaa hadiyo goor kutubta rixalaadka nimanka maqaaribada uga badan ayaa wuxuu isagu dee tadwiiniyey dalab kastuu galaba culimadeedu la kulmayey axaadiis dee wixii uu kutub ka warin karaama axaadiis buu kaba warinayay isaga wixii laga faa'iidaysan karana waa laga faa'iidaysanaya saddex sunood iyadna dheeraad way qaadatayba oo rixladiisa sudeeraadu jirkiisna uu soo baxo lagu magacaabo rixlada naamala ajzaada laga hayo lama wada hayo oo de waxa weeyaan mil lcayba bima jumica fi duur lgayba ayaa laba idhaayo kollay ajdaabay kaba hayaan laba madbaciyo dabcadu walaba aan saa usii fiicnaynba oo kollay fawaaid kala duwan laho dee waayo waxaa ku horeeya uu qasto culimadii waktigaas oo taraajim dad badan taraajimshooda ay kuma sugan tahay riwaayaad badan iyo asaniid badan ay kuma sugayn bal intaa le weyday toddoba boqol iyo ko iyo labaatankii tirada ayuu adigu markaa dhintay saas kuba dhintay magaalada shayirka ee maqrib kuba taalla ayuu kuba dhintay waa nin imaamo adigu kollay kutubta digrigiisu aad ugu soo noqnoqdo ibnu rushaydkaasi qaala wuxuu yihi wahuwa oo isagu waa isago ibnu salaax ku busheeya hadalkan beytka dambe inooguba sugan sanadii wala misaax wahuwa mutajin wahuwa mutajin waa jumlo ictiraadiye ah oo macnaa wahuwa qowlkiisan iyo ictiraadkiisanna mutajin waa ku wajiha waa ictiraad dee meel leh meeshiisii ku sugan xasan oo fiican waa tacaqub fiican buu leeyahay kale hadalkana waxaa lahaa hadalkiisa soo naqliyey ninka ka dambeeya ibnu sayidinaas la yidhaha ninkaasaa soo naqliyay horta hadalka culimadu ay hadalkiisa ka soo naqliyaan isagaana markuu hadalkiisa soo naqliya ka cabiray waa tacaqub fiican markaa tiibu waa adigu ciraaqina waan wahuwa markaa qowlkiisan ictiraafkiisani mudtajihun waa mid wajiiha oo toosan oo fiicana muxuu yidhi qad yabluqu inuu gaadhaaba la arkaa xadiidkan uu ka aamusay abuu daa-uud asixata sixa uu gaadho cinda mukhrijihi kii soo saaray agtiisa oo macnaa wuxuu leeyahay ibnu salaax inuu kaba dhigo wixii abuu daa-uud uu ka aamusay inuu xasan yahay inuu taasun xukumaa waa taxakum un waayo xasan waa noqon karaa maha laakiin xasan un inuu noqon karo dee daciifna waa noqon karaa arrin kalaana jirto waxaa dhici kartaba xadiidkaasi abi daa-uud agtiisa xasan inaanu ku ahayn uu saxiix yahay oo axaadiisan uu ka aamusay kuwa bukhaari iyo muslim ama ay wariyeen ama shardigoodna way jiraan waanay badan yihiin kuwa iyagu xasan oo xasan nidaatihi oo aada iyaguna u badani waa jiraan xasan nidayrihi oo iyaguna badan waa jira uu kaba aamusay bal markaas oo kolleyna waa aftaab ku badan kitaabkii marka wuxuu leeyahay in la yidhaha waa xasanun waa nooc taxakum laska xukumtay un xadiidkani abi daa-uud agtiisa uu ka aamusay dee saxiix baabaakiisa noqon karaa taas buuli waxaana waa kan ictiraadkii yidhi waa ictiraad wajiha ayuu yihi oo bal markaa waa ictiraadkaasi waa ictiraad wajiha waa dee abi markaas imika uu ciraaqay yidhi laakiin isaga xagga hoose uu ka jawaabay eegta bal sharaxa muxuu kaba cabiray halkaa qad yabluqu marka uu qabanayay isagoo hadda ictiraadkii hadalkii ibnu saydnaasna waabaan idheesa وقد أجاب عن اعتراض ابن رشيد بأن ابن الصلاح إنما ذكر فلنا نعرف الحديث به عنده ووحل أي وحاق لك جواب يا اعتراضك ابن الصلاح وحن بابو الشيري وحي بالحديث كان أبي داود كبت وأن عن ديكو حرام يسمين أما أن كبت قرار لهاي وفلان ديو مكعبارة يا أبي داود صالح أحيد laftigan saalixna uu macnuu yahayne waa saxiix muu odhanaya ixtijaaj buu usoo badaa ee kii isaga xasanka ahaa iyo kii saxiixa ahaana labadoodiba cibaaradani ay ku wada dhacayso dee markaa inagii ixtiyaad ahaan maxay noqon inaynaan martabada hoose ka kaxayn oo martabada sare gaadhsiinin cibaaradiisii labadiiba way noqonayso oo arrintii ixtiyaadkii ayaa ka keenaysa taas kuli waa jawaabtii kuga jawaabay kale jawaabtaa nafteeda ayuu suyuudilabiyo isagoo halkan dee ibnu rushayd uu yidhi a uu ninka magacaabay muu magacaabine fa in yuqal waasuu kaba cabiray qad yabluqu sixata lah haddii la yidhaaho afkiisa sixaa noqon kara ayaa muxuu yihi qul naxtiyadan xasanan qad jacala waa ibnu salax markaa waxaan odhanaynaa ixtiyaad buu uga dhigay xasanka oo kol haddii cibaaradii saalix ay tahay saalixka kitaabkiio xadiidkii xasanka ah iyo kii saxiixaba ay ku wada dhacayso dee kama qaadi karno darajadii hoose markaa haydba dee imika asalka ah oo darajo sare oo cibaaradana aanay wadageen iyada ku gooni ahayn ee darajadii ka hoseysanaya kuma dhacayso kuma xambaari karno oo taasoo gabadhiga waa cibaarada maka waa ixtiraamka hadalkan uu ciraaqaba sheegay nagaba jawaabayo oo nadmiga laakiin noogu ool ayuu suuqay isagu nadmi ahaan qul naxti aadan xasanan qad jacala yidi baltana waa ictiraaf jawaabtiisna waa taase marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala وللإمام اليعمري إنما قول أبي داود يحكي مسلما وللإمام إمامك وحأوث ماضي اليعمري ونسبة لسيورتا وانا ننسره قبيلة سرأها يعمر بن شداخ العرني يعمري قرنكم الفاظ ضبطية مرفوطة ويكون ضبطية ismiga waxaa kaloo kuba dabdiyeen yacmur oo haddii la yidhaha halkan weli imaamida yacmuriya saa akridaana waa weji labaaduno labada xaalaba waa iskaga dabdisan tahay wade waayo maaha kitaabka waa magaca hore yacmur ibnu shadaaq ee nisbadiisani ku jira ama isaga loo nisbaynayo ayay dee labada wejba qoladan alfaadaha dabdisa culimada allah kaba raalaada ay nooguma soo naqliyeen weliimaami imaamkii waxaa u sugnaaday alyacmariya ama alyacmuriyi ee yacmur loo nisbeeyey hadalkana inamaa qawlu abi daauuda abi daauud hadalkiisan uu yidhi ee wixii bal markaan kaba musa fasaalixun wa bacduha asaxun bacdun waasuu kaba cabire yaxkii wuxuu qowlka abi daauud yaxkii wuxuu shabahayaa musliman ay qawla muslimin muslim qowlkiisii muqadimada saxiixa kuba sugnaa حيث يرى يقول قول يمسلو يري جملة صحيح حديث صحيحة جملة صعودا لا توجد لمهر يوفو عند مالك مالك أكيسة إيا والنبلاء النبلاء كل اللي يا لفظه يهي وانا جمع نظير من النبل والذكاء والنجابة رجع إيا وحفظه إيا إسقان كبضا إنسان مالك أه أما رب إستقى بيلا هير أه ragga agtooda lagama wada helayo wixii xadiidee saxiixee jiray may wada koobin riwaayana may wada lahayn maxtaaja markaa muslim wuxuu u baahday an yanzila inuu dhaadhaco oo fil isnaadi isnaadka fiigiisa ama uu dhaadhaco ee dabaqadii iyaga cadaalo iyo iyaga kula mid ahayd sidqi laakiin xifdi iyo isqaankoodoo kale aan lahayn ee iyaguna axaadiisi warinaysay inuu dhaadhaco iyagana wax kaba wariyo in axaadiiskii saxiixa raggaa keliya raggaa hore may koobin oo faxtaaja wuxuu u baahday an yanzila waa muslimaanta inuu u dhaadhaco fil isnaadi ilaa yaziid bni abi ziyaadin ilaa xadiisi yaziid bni abi ziyaad yaziid bni abi ziyaad iyo wanaxwihi wixii la midka ahaayee saacada ibnu saa'ib iyo lays ibnu abi surayn iyo raggaa uu iyaguba magacyadooda sheegay bal markaa raggaa inuu u dhaadhaco axaadiistoodii soo saaruu wariyo marka wayakun hadduu yahay ustabqi horeynta kii u saaxiibkaa waa saa maalik iyo ee adraabtiisi iyo ragga laba midkii kuwaasi hadduu kaasi yahay qad faatahu mid isaga dhaafay oo ka tego kaga horreeyey xifdigi iyo isqaankii adraka yaziidkan iyo raggan amdaashiisii waa haleelayaayoo raggan waa ku haleelayaa bismi sidqi runnimo iyo cadaalo iyo satri uu isaguba waxa weeyaan la wadaagsaday iyaga taas buu ku haleelayaa oo keenaysa isna xadiidkiisa in la aqbalo oo xadiidkiisii keenaysa in la aqbalo haddaba taas hadalka muslim ee saasa ayaa hadalkan abi daauud shabahayaye ictiraafkiisa waa kan hallaa qadaa muu xukmiyo ima salaaxuu ku xukumo على kتاaب مسلم kتاaبka مسلم أحاaديثa طبقda مالك mooye أحاaديثa يزيد بن أبي زياaد ragga uu kaba wariyey muu ku xukumo بmا w oo xaسنnimadii qضى uu xukumayo عليه على kتاaب أبي داود بتحكم تحكمkan uu iska xukuمtuli waa xaسنun taa uu xukumay muu أحاaديثa haddaba qaybta dambe ee uu مسلم isagiiba u dhaadhacay يزيد بن أبي زياaد iyo أمsaaشhiisa أحاadiiثoodna waa xaسن ilaah ina iyaguba waa markaa hadalkiisay shabahayeen jawaabteediina muu dhigan laakiin hadalkaan kusoo laabmaynaa waxa weeye horta alimaam lyacmari kalay hoaadeen silaya aad maqasheen in badan dee kan baan aad iyada aynaan u maqale waa imaamkii macruufkaaye ibn sayidinaas la odhanayay kolay magaciisa maxamed ibn maxamed iyada maxamed saddexaadna way raaciyaan waanan ibnu rushaydkan iyo un baaba isku wakti ahaayeen asalkiisii hore isaguna waa andalus iyo xaggaas ee markii dambe qaahira ayuu degay waana in yar tobaneeya sidood buu ka geeri dambeeyo todoba boqol iyo afar iyo soddonkii hijirada ayuu dhintan xaafida oo shahiir ahaa waktigiisii buu ahaa kole kutubtiisa maanta madbuucaana ee aad waxaa u mashhuuro kitaabkiisan siirada ah ee la yidhaha culuum alathar waa isa waa kitaab muntashira oo maanta madbuuca laba mujalladna ku madbacaysan kitaabkaas waxaa kaloo isagana waxa weeyaan dee ka hadalkan uu ku yidhi ah tirmidi ayuu sharaxay sharax weliba fiican oo waasic oo basisan laakiin muu dhammayn ee qaybaha hore ayuu kitaabka kaba sharxo adugu xataa salaadda muu dhadhaweyn adigu waana haddana dee qayb waa sharax yar dheeraa kallayna sharaxii marka tan ka warayo lama wada madbacayda laakiin walow dee shanado imika aad dhici karta inuu ajaadigna soo saaro kollay ninkii waday waxaana ku madbacaysan cunwaan ama dee magaciisa ama xushadi ayuu bal markaas nin adugu kollay qolooyinkan dee doctoorada cilmiga xadiidka kuba haysta oo adigu masri ahabaana kollay aqoon sarana xaggan xadiidka uba lahaa ayaa waxa weeyaan adigu taxaqiiqaysa waday waanu soo saaray horta dibka hore iyo waxyaalo way soo baxeen ba kitaabkaa wey waana kitaabka halkii uu se uu ku joojiyey uu ka qaaday ciraaqigan naadibkii maanta oo isaguna ilaa isagoon kitaabkii haddana dhamayn balaa tobaneeye mujalad wax ku dhow isagoo dariiqaysa iyo dariiq kaba si hadal badan ah oo rag xufaad ahaa fuqahada ahaa ayaa adigu wadeen laakiin isaguna waa kaba dhintay malaa iyagna waaba dee maqsuud ahaan waa lagu hayaa lama soo saarin weli wax bal taasba weeyo adigu bal waa ibnu sayinaas shaarixi tirmidi weeye waana hadalkana tirmidi buu kuga yidhi hadalka hore ibnu rushaydna isagaa soo naqliyo sharaxiisa kagaba soo naqliyey bal markaa wuxuu leeyahay haddaba imaamkaas iyo camuri ama ibnu sayidinaas baa leh hadalkan abi daawuud ee uu xadiidkiisii kuga sheegay inuu dee saxiixii sheegay iyo wixii shabahayay bal xasankii daciifkiina dacfigiisii caddaynayo wixii uu ka aamusayna uu yahay xadiis bal saalixa taas uu yahay wuxuu u degyi u leeya uu shabahayaa muslim kalaamki oo muslim baa muqadimadiisa wuxuu ku sheegaa bal inuu axaadiistuu kaba dhigaa iyo ruwaadan saddex qaybood buu kaba dhigaa u qaybiyaa qaybta hore qaybtaasa maalik iyo dabaqadiisa saydee xifdi iyo itqaan sare lahayd oo waa kuwa uu xadiiskooda horreysiiyo oo weli waan soo saaraya qaybta labaadna wuxuu kaba dhigaa qolooyinka iyagoo cadaalo iyo satri ay u sugnaatay laakiin xifdigooda iyo itqaankoodu ragga aanu laba sinayn ama xifdi adag aan lahayn iyo itqaan adag aan lahayn waana raggan uu misaal ugaba dhigtay yaziid ibn abi ziyaad iyo layt ibn abi sulaym iyo cadaa ibnu saa'ib iyo markaa waxaanu sheegaa dee qaybta saddexaadna kuwa matruufiinta iyo dacafadii buu kaba dhigay wuxuu sheegaa horta marka hore inuu xadiidka qaybtaa hore soo saarayo hadhowna uu raacinayo kuwa labaad xadiiskoodiyo waayo xadiiskii saxiixa dee raggaa horo keliyu may wada urmi haddii raggaas dhammaan xadiiskii saxiixay jirin laga wada helayo waxa weeye taas amaa kuwa saddexaad inaanu iyada isma shuqlinayo axaadiisooda inuu soo saaro marka inaga haddaba sanadkii bay tahay xadiidkii saxiixa baan sheegiyey wixii shabbahayay wixii ka aamusayna waaba ama aanan sheeginna waa saalix dee isaguba taas oo kaley la mid tahay ibnu salax haddaba xadiidkii axaadiistii muslim dhammaan waa wada saxiix buu yihi wixii ictiraad ku yimi mooyaane isagoon kala qaadin kanna waa kan qaybtaas saxiixa mooye qaybtii uu ka aamusay xasan kaba dhigay haddaba kol haddii waa ishabahayaani wuxuu axaadiisan muslim ee qoladan dambe uu kaba warinayo wuu odhan waayo iyagana muslim wixii raggaa uu ka wariyo o dham waa xasan muxuu taa u odhan waayo oo sande uu axaadiisan abi daawud ba xasan ugu xukumay ictiraadkiisu waa kaas waana ictiraadka ibnu sayidnaas wax jawaabo imakaantan inoo taalaana maba jirto walow arrin kale ay tahay oo dee iyada halkan kitaabka muslim marka la jooga culimadu kagaba hadlaan muqadimaadkay u yeelaan iyo isaga muqadimadiisa marka laga hadlayo iyo marka shardigiisa laga hadlayo intaba way kaba hadlaan kutubtaa taraajimta oo ah muslim ragga uu sheegay ee khaasatan labadaas safeena sifi muu odhan waan soo saarayaay axaadiistooda miyuu wada wariyey misema wada warinoo dee qaadiciyaad iyo nawow iyo qoloyna idhahaan mee waa soo wada saaray labada qolaba xadiiskooda xaakim iyo bayhaqi iyo rag lihna ay idhahaan bay qolada hore inuu xadiiskooda soo saaray kuwan iyaga axaadiis kama soo saarin ay idhaahaan waa masalo bal dee kalaam kale leh oo dee waaba taasoo iyaga fahamkii kalaamkiisii ayaaba iyo sidii lagu xambaarayay iyo ragka dambe axaadiistoodu magacyadoodu way ku sugan yihin meel meel waa dee meelo la tiriyo ayay kuga sugan yihin oo ama mutaabaco yar ah barhkoodna sitaa dee markaas amaayin ah inay ahaayeen un maqruud nin kale ay la socdaan nin keligood ba anu wax kaba warin ee bal markaa kuwan ma waxa inuu wax ka wariyaa lagu tirinaya mise maaha waa hadal kale oo bal markaa dee mawduuceedii imaka inoogaba duwan waayo inagu waa mawduuceed imaka abi daawuud baan kuba jirnaaye laakin waxaa leenahay masalada xataa hadalkaa imaam muslim ba inuu dee waxay yahay aimadii aragtidoodu way ku kala duwan tahay oo dee quraankaan sheegina dhammaan shuraaxdooda way iska wadaan muqadimadooda iskaba hadlaan markaa xasir iyo abtaashiina dee kutubtooda nukukaa way iskaba hadlaanba dee kutubta taraajimtana markay eedaadeerna waa kollay kuba sugan yihiin kalaamkoodsa siyarka iyo marka bal waxa weeye taasushabaya muxuu xukumeeyey jawaabtu maxay tahay kollay iyada jawaabtay kaga jawaabeen oo halkan imaka ay yidhaaheen waxa weeye sheekuna uu soo dhisaye waxay ku kala duwan yihiin muslim marka hore ayuu sixa islaamsimiye qoloyinka axaadiistoodna usuul ahaan kuma wariyo waa ama xadiis qoladaa hore dabaqadooda fardi ahaa si ay taabic ugu noqdaan iyo shaahid ayuu ku wariya maaha inuu iyaga toos iyagoo xujaysanayo uu wax kaba wariyo ama iyaga xadiis axaadiistooda kamida oo duruubta cadday leh oo dee taas daraaddeed ku adkaaday oo ku xoogeystay ayuu kaba wariyaaye xadiiskoodii fardiga ah ee xataa usuusha ahaa usuul ahaan kuma wariyo oo maaha raggan inuu gaar ahaantooda xujaystay ee dabaqada koowaad ee imaam malik iyo dabaqadoodana axaadiistooda ayuu iyaga ku adkeeyaa oo haddii bal xadiis fardi ahadoo caabid iyo taabicu gaba dhiga kuwan iyaga duruqdoodu hadday tacabudayna waa wariyaan saa daraaddeed baa iyagoo raggan axaadiistoodu ay aada u badnayd ayuu midhan un ay kagaba sugan yihiin hadduu ragga axaadiistooda usuul ahaan u warinayo kitaabkiisu aad buu intan ugaba badnaan lahaaba uu warinayo bal axaadiistoodii mutaabacaadkahay buu wax yaro ka soo qaatay saa daraaddeed isagu sixuu islaasimiyey kor hadduu sixa islaasimiyey inagu ma dhihin xadiis axaadiistiisii kamida inuu agtiisa xasan ku yahay inaan xukunno ina xasankiyo saxiixa way kala hooseeyaane ama abu daa-uud isagu wuxuu ka cabiray wixii aan ka aamusayba waa saalix laftigii saalixna saxiix waa noqon karaa xasanna wuu noqon karaa qoloykan xasanka iyo saxiixa dee kala saara balkaas abi daa-uudna ka uu jeedo qaynooma soo naqlinayo bal markaas kol haddii markaa xasan iyo saxiix labadii laftigiiba uu noqon karo axaadiiste arrinkaa aada muhiimana raggaa uu muslim iyagu shawaahidda kolkol u soo qaato isaga agtiisa usuul bay ku yihin uu axaadiistoodii caadiga ahay inay la gooni noqdeen uu wariyo isagoo weliba xujaysanayo iyo taasna waa kagaba duwan yahay markaa taasi maxay keenaysaa dee wixii abi daawud kaba amusay inagu sixa ma gaadhsiin karno bal markaa haddii aan dee sixa kale loo helin oon la saxiix yeelin ama muslim kaladu sixa islaamsimiyey raggan axaadiistoodana uu soo qaadanaya uun bal ama fardinimo kale ku sugan inuu ku sooriyo ama duruqdoodu tacaduday midhan ugaba wariyo kolkol dee midhan unbay noqotaa oo lix iyo toddoba ama wax yaryar buu raggan kaba wariya marka waxay noqonaysaa in dee muslimkiisii aan xasannimo lagu xukumiyo waa jawaabtii lagaba jawaabay taas dayadii markuu inta soo wada dhigtay isagoo ta nafay iyo kolkaba cabiro minsiya ahi isagoo jawaabtadii makaaba xagga hoose inooguba sugan shalay isagu nadmisanaya ayaa muxuu ihi ajibli ana musliman fiihi sharab sixata falna cani dilxusni yuxada waa jawaabtan oo waxaad taa kaga jawaabtay hadalkaas ictiraadkan waa kan ibnu sayidnaasi laakiin kitaabkiisa kuma magacaawna in muslim isagu wuxuu shardiyey sixa ayuu shardiyey marka dee taasi maxay keentaa koladu isagu kitaabkiisa sixa shardiyey islaasimiyey xadiidkiisii inaan xasannimo hoos loogu soo ridin ee welibana arrintaa sheegnayna raggan axaadiistooda usul ahaan umaba wariyo ixtijaaj ahaan umaba wariyo gaara uuna taas umaba wariyo markaasaas weliba qismigan uu ka tegay ee uu yidhi waa qismiga daciifka uu iskama shuqlinayana abi daawud kitaabkiisa uu ku sugan yahay qismigana marka labadii kitaab isku mid maaha haddaba in xasannimo loo soo dhaadhiciyo horjoogso waa ninka horta xagga hoose ciraaqiba uu ku sheegay kii unbuu dee isagoo isagii qayrkii kaba qaatay uu nadmiyey oo de waa inahan la odhanayo ziyaadi uu leeyahay suyuudi alfiyada ciraaqo la dheriya waxyaalahaas qaybahaas markaba mid weliyo imaka labada arrimoodan soo sheegnay oo ziyaadaadkiisay noqonayaan laakiin waa tan dee kalabdii ciraaqiba uu kaba qaatay ay kuba suganteen laqadan kusoo laabmaya kole daan hadalkii yar fahamnay walilimami imaamkii waxa u sugnaaday alyacmariy waa ictiraad hadda waxan iyo bushid ibnu salaax baana la busheeyaa maaha imaka dee alfiyadani inamaa qawlu abi daawuuda abi daawuud qawlkiisu uu markaa aynu ka soo baxnay yaxkii wuxuu shabahayaa musliman qawla muslimin fii muqadimati saxiixi qowlkii muslim bal markaas xaysu meeloo yaquulu uu muslim ku qawlayo uu yihi jumlatu saxiixi saxiixa jumladiisa jumlada waxaa loo wada waa saxiixii oo dhan oo jumladiisii oo dhan laa tuujadu lama helayo cinda maalikin maaliki afkiiyo wa nubalaa raggaa nubalada aftooda lagama wada helayo raggaasi xadiidkii saxiixa riwaayo uma wada lahaa may wada kulminsan oo may wada ururin dhammaantii haddii dee iyaga u laguba kaaftoomi lahaa dee kol hadday taasi jirto faxtaaja muslim wuxuu u baahday an yandila inuu dhaadhaco fil isnaadi isnaadka xaggii uuba dhaadhaco ilaa yaziida bni abi ziyaadi ninkaa yaziid bni abi ziyaad la idhaaho oo nin dee cadaala iyo sadri uu sugnaadae laakiin xifdigiisu aan iyo isqaar badan aan lahayn xadiidkiisa soo weri werintiisa uu wariyo iyo wanaxwigii wixii lamida sida cadoo bnu saa'id iyo layt ibn abi suraymiyo haddaba wa in yakun hadduu yahay bisabqi horeynta kii u saaxiibka ahaa waa kaa hore waa maalikiyo dee xifdiga iyo isqaarka xagga horeyn uguba saaxiibkaa qad faataw yaziid iyo amtaashiisa ama adraartiisa mid ka tegay oo ka horeeyey oo halkaa kaga horeeya hadduu yahay xifdiyo isqaar adraka waa haleelayaa yaziid bismi sidqi runnimo iyo cadaalo magaceedu iyaga kula mid yahay oo uu ku haleelayaayo meeshii waxa ka wada dhexeeya isma alcadaalati wasatri saa daraaddeed xadiidkiisi waa maqbuul isagiina marka haddaba halla waa ictiraafkii waa kani hallaa qadaa muu xukmiya ina salaax calaa kitaabi muslimin muslim kitaabkii axaadiista khaasatan qolada dambe uu kaba wariyey uu ku xukmiyo bimaa wixii qada uu xukmiyey oo dee xasannimo ah oo kuwana uu xasan kaba dhigo markaa axaadiista muslim ee qoladan ah alayhi ay calaa kitaabi abi daawuuda bitaxakumi taxakumkan uu isagu xukumtay uun ugu markaa ugu xukmiyey bal jawaabtiina waa taan soo sheegnay wlbagawi id qasama lmasaabixa إلى الصحاح والحسان جامحا أن الحسان ما رواه في السنن رد عليه بها غير حسن بول marka wuxuu yihi walbagawiyu dee wasanka markaan aqrinayna walbagawiy un baan iska odhanaynay si wasanku inoogu hagaago imaka halkan walbagawiyu imaamka meesha baga ama baksuur looga nisbeeyey id waqti qasama uu qaydiye ama xiina markuu qasama qaydiye almasaabixa masaabixdii waa ma kitaabkiisa masaabix kolle ya-di waxay u goday waa wasankee ila asixaaxi waa axaadiisa saxiixa iyo walxisaani kuwa xasana saanixan xaaliya isagoo u iilanaya ana alxisaana kuwan uu xisaan kaba cabiray inuu yihiin maa axaadiistii rawowhu ay wariyeen culimadu fi sunan kutubtaas manta haddaba markuu taqsiimkaa adigu markuu laba yimi rudda waa lagu celiyey calayhi taasoo waa lagu diido waa lagu radiyey sababtuna waxa weye idcil intan dambe waa litacliil idcil biha ay fiiha kutubtaasu maanta waxaa ku sugan kayrulxasan ee axaadiis aan xasan ahayn maxay sabab tahay waa imaamkii badawi bale waa imaam aada u mashhuuro aada u macruufa nisbadana aada uguga shuhroobay xusayn ibnu mascuud la yidhaaho waa nin mufasira oo muxadisa oo faqiiha oo intaba kutub muhima kuba leh mufasir weeyo kitaabkan aada u qayimka ee tafsiirka ee macaaligu tamsiil ee lahayn in badan oo kutubtaa tafsiirka iyo waxyaalaha dhacayga ama tahwiil aayaadka sifaadkii ama waxyaalahaas aan lahaynba ayuu leeyahay ee isagu madbuuca maanta waana faqiih oo kitaab tahdiid la idhaaho kutubta waaweynee shaaficiyada kala mid ah ama maraajicdooda asalka ayaa u leeyahay muhadab maaha muhadab abu isxaaq baa lekan uu nawowi ay sharxeen ee waa tahdiid baa la yidhaah waana muxadis oo kitaabkan almasaabix la yidhaaho ee khatibu tamyiisna kitaabkan mishkaat almasaabix la yidhaah albaabna taxqiijiyey uu kusoo tarsiisiyey ama tahdiibiyey ayuu leeyahay waxaa kaloo leeyahay kitaabka isna aada u nafxiga badan aada qayibka ee la yidhaaho sharxu sunna oo maanta madbuuca waa nin kale waa imaam shan boqol iyo lix iyo tobankii hijrada ayuu dhintay oo xagga madhabeedna waa dee aimadii shaaficiyeed ayuu ahay oo xagga fiqaha waa la qaab kutubta hadda waa ninka imaamka ayaa kitaabkiisan masaabiix la yidhaaho kollayna kitaabkiisii waa madbuuc isaga naftiisu waxaana aada u mashhuuroobay kitaabka mushkaat masaabix la yidhaha isaga taadiidkiisa ee aadna kan dambe ayay u sharxeen khaasatan qolooyinkan mashaariqadu ay uga sharxeen oo cabdulqaari kitaabkiisii uu kuba sharxay mulla waa madbacaysan yahay maanta toban iyo mujaradama koob iyo toban waxaa weeyaan dibi isna imaamkaa la odhanayay kitaabkiisii waa madbacaysan yahay oo dee waxaa mirca fi mafaatix kitaabka loo odhanaya ibnu xajar lahaytami ma umalayn maayo inuu madbacaysan yahay isaguna dee waa sharxay kitaabkaaso waa kitaab la sharxay kollayna dee axkaamta axaadiistiisana albaani kolley tacliiq buu kuwada leeyahayba dabcada afarta mujalladka ee macruufka ah waa kitaabkan laakiin kitaabkana waa kitaabka kaa u asalkaa horta xasan xajarna xafilayaa maani iyo takriij buu kuba leeyahay ay dee madbacaysan maanta bal horta takriij iyo amaali waa laga yaaba amaali inay ahayd bal masaabix haddaba kitaabka masaabix baa wuxuu istilaax buu leeyahay istilaaxa buu leeyahay xadiisku hadduu bukhaari iyo muslim yahayna saxiix buu ka hor qortaa haddii uu asxaabu sunan ay wariyeenna xasan ama dee xadiisan xisaan buu iskaba dhiganaya taasuu dhigtaa culimadu markaa ibnu salaax oo kale iyo nawowi iyo halkan way ku bushiyeen waana tan rudda caleyhi uu kaba cabiray dee imaka rudda caleyhi salam haddii dee radda la yidhaahna oo ibnu salaax lagaba dhigana waa si yar xarakaysnayd marka kitaabkan matniga la madbacaysan fakrulbaaqi ama sharaxa takriimansaariyatan uu leeyahay walo dee kallay dabcada yar ay kallay imakaasan dabcaadkan dabcaadka ka yar dabdiga badan ee cibaaradoodu san ay tahay bal markaa taasoo ictiraadkay ku bushiyeen waxa weeye bal markan uu bukhaari iyo muslim waxay wariyaan saxiixa odhanayo iyada ishkaal ma jiro waayo waa saxiixba laakiin markuu kutubtii halkii dee asxaabu sunan axaadiistii ay wariyeen xasan uu ku baas qoranayo ama ku hor qorayo kutubtani xadiisan saxiixana way leeyihin xasanna way leeyihin daciifna way leeyihin hadhow markaa waxaa imanaysa kooyo daciifkaana in xasan lama yidhaaho oo waxaan xasan ahayn baa kuba sugan ictiraafkaasay culimadu ku bushiyeen taasba wey laakiin kolley ayma ka jawaabtay baa jirto horta waxay dhahaan baa jirta la mushaaxaka fi listilaax wax murana iyo khilaaf kama yimaada istilaaxa kolle dad waxaan istilaax yahay istilaaxiisana ruuxuu caddeeyo unoo kale ee muran kama imanayo imaamkana waxay leeyihiin iskamuu dhiganuune muqadimada kitaabkiisa ayay tani ku cadoo marka horeu sheegay hadduu xadiidku sunanta uu ku sugan yahay inuu xisaan kaba cabiro ama xasan kaba cabiri weliba isagoo sheegay wixii gariib ah ama daciif iyo munkar ee kutubtaa ku sugan ama dee haddii wadiba barkood ay kuma sheega ama munkara inuu kala tegayo marka horeba misooba dhiganahayn bal markaa istilaaxiisu markaa waxay ka dhigan tahay maaha xasannimadii istilaaxa ahayd ee waxay ka dhigantahin kitaabkan asxaabu sunan baa xadiidkan wariyey weliba isagoo taasba ilaaliyo waxyaalihii aanu daciifka ama munkaraadkiiyo waxaa kaba saaro isigaba tego soo warin oo markaa kol hadii istilaaxiisiina uu cadeeye xaggii hore oo uu muqadimada kitaabkiisa ku sheegay wixii ugaba jeeday bal dee axaadiistii la odhan laha waa axaadiis munkaru taxsiiniyana meesha uu kaba saaray wax lagu idhaaho imaka halkan dee waa waxaan la garanayn iyo waa istilaax laa yucraf iyo waxyaalahaasi meesha maba taalo taas bay idhaaheen ay kaga jawaabeen dee arrintan qolooyinka iyaga kuba radiya xataa suyuudi qulna waa dee fainta qul ama fa yuqal albuqawiyu qad jamac masaabixaha waqad jacala alxisaana ma fi sunanin قلنا اصطلاح يمتنع تاوات كبعض رواية جواب سيا خطيب التبريسي أما ركا إمي تاشي التبريسي ركا لأشتاب القيم إيا ركا سعيد هايين يكي جوابين وهي انتي بعد ذلك كتاب كنا ula dheeryahay oo istilaaxaysaasi u nisbo sheeganaysa arrintu waa istilaax istilaaxiisa nuucade waxa ishkaal ahaamayd hadduu iska dhigto oo midna marna istilaaxiisa marka hore soo sheegin ee kol hadduu istilaaxiisii cadeeyey ee wax loogu qabsadaa ma jirto markaas waxa loogu qabsadaa istilaaxiisii waa cadeeyey wuxuu uga jeeday kitaabkiisa ninkii daalacayii manhajiyadiisii bay kuma sugantahay marka waxa loogu idhaa markaa loogu bushiyaa meesha marka wuxuu yihi walbaqawiyu imaamkii baqawi إذ الحمام مرحو قسم قيدية المصالح كتاب كتاب مصالح إلى الصحاح والحسان وقيدية الصحاح يا حسان جامحا نحار يهيد إيرانية أن الحسان حسان من أحاديثا وحسان كبعبر ما أحاديث إن تيروه أي علمدي أصحاب سهل داود يكرمدي النسائي أي وريان شفتم من سننك أي كبو وريان ما تكاتب مدة ولا هدية عليه الطرف المصطلح يده يغير كله يكبر هدية قل وحن اصطلاح لقرم يمأها سببتنا العلة بها أي فيها كتبتها سنبه وحكتها غير الحسن وحسن الآن هاي ما هو ضعيف طبعا لما كان حسن لكن ضعيف كان حسن كون نقل لكن هاي تواسي لي وتعرف توشر كان أبو دولة أضع ما وجد الله سبحانه وتعالى